subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington waa aroor talaada bisha oktoobar sannadka na waa ko toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka fmida geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda saaka iyo caalabka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan qodobada ad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah dad aad u fara badan oo ay soo barakiciyeen abaaraha ka jira deegaano ka tirsan jubbaland oo soo buuxdhaafiyay duleedka magaalada kismaayo
barakucu labadii bilood iyo saddex bilood u dambeeyey wuu labalaabay xoog bay dadku u barakaceen dhinacan qaboodyadii u dambeeyey labada afartii isbuucee u dambeysay dad kun ku dhow iyo magaalada galbeedkeedii iyo waqooyigeedaba ku soo baray
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ururka dhallinyarada galmudug oo sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka la dagaalanka kooxda al-shabaab tirada gabdhaha wax ka baranaya jaamacadda hoon ee magaalada boorama oo sannadkan ka batay dhiggooda wiilasha qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idil waxaa ka horaynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud iyo xogayaha arrimaha dibadda ee u k master james claverley ayaa khadka isgaarsiinta kaga wada hadlay qodobo dhowra oo ay ka mid yihiin in la xoojiyo xidhiirka labada waddan xogayaha arrimaha dibadda u k ayaa qoraal kooban uu ku daabacay bartiisa twitterka isagoo oo sheegay in dowladdiisu ay sii wadi doonto taageerada ay soomaaliya ka siiso dhinaca la dagaalanka ururka al-shabaab sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda ee britain ayaa sheegay in dalkiisu soomaaliya ugu deeqay sannadkan in ka badan konton milyan oo lacagta ingiriiska taasoo ay si gaar ahe ugu qorsheeyeen in lagu taageero shacabka soomaaliyeed ee dhibaataysan gaar ahaan kuwa ay haysato cunno yaraanta biyo la-aanta iyo iyadoo lacagtaasi sidoo kale lagu samayn doono adeegyo kale oo dhinaca caafimaadka dowladda ukrein ayaa wacad ku martay isniintii shalay inay aysan marnaba cabsi gelin doonin mawjadaha gantaallada halista ay soo ridayaan waxa ay ugu yeertay dowladda argagixiso ay ula jeedo ruushka xilli moscow laga cabsi qabo inay samayso argoosi dheeraad ah ayna ku hanjabayso weerar kale oo daran duqaymihii ugu cuslaa ee dhinaca ukrein ka dhaca muddo bila ah oo ay ku dhinteen ko iyo toban islaamar ahaantaasina ay ku dhaawacmeen in ka badan siddeetan kale ayaa jawaab u ahaa qarax dhammaadkii isbuucii hore waxyeelo gaarsiiyey bundada muhiimkaahi ee ka timaada ruushka kuna sii jeeda gacanka krimiya oo moscow ay hore ula wareegtay ukrein lama cabsigelin karayo keliya waa ay midoobi karaysaa ukrein lama joojin karayo ayuu yidhi madaxweynaha dalkaasi valadimir zelonski oo muuqaal soo duubay isagoo wacad ku maray in uu goobta dagaalka kaga dhigi doono mid ay aad ugu xanuunsadaan ciidamada ruushka kiev waxa ay sheegtay in ciidamada ruushku ay in ka badan siddeetan gantaal ku soo rideen magaalooyinka dalkoidil oo ay ku jirto caasimadda iyo in ruushku u adeegsaday diyaaradaha aan duulyaha la socon ee iiraan ay farsamayso oo laga soo kiciyey dalka ay dariska yihiin ee belarus taasoo keentay argagax iyo waxyeelo soo gaartay xarumaha tamarta warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseena waa v o a aynu gudagalno qodobada idaacadda saakiya caalamka aan idkugu hayo ee kale labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa deegaanada jubbaland kusoo qulqulayay dad ay saamaysay abaarta ku dhufatay qaybo badan oo ka mid a soomaaliya kuwaasoo u badan xoolo dhaqato iyo beeraley guddiga jubbaland u qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaa walaac ka muujiyay tirada sii kordhaysa ee barakacyaasha kuwaasoo ku nool xaalad aad u adag faahfaahin arrintan la xidhiirta waxaa kismaayo ka soo diray wariyaha v o a ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad dadkan barakacayaasha ahi ee abaartu ay si weyn u saamaysay oo ay isugu jira beeraley iyo sidoo kale xoolo dhaqato ay xooluhu ka soo dhammaadeen ayaa labadii toddobaad ee u dambeeyey waxa ay soo buuxdhaafiyeen deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo kuwaas oo dhibaatooyin dhanka nolosha ahi ee halkaasi ku haysato waxa ay sitaan caruur iyo sidoo kale dadda-a kuwaas oo xaalad aada u adag ay wejiyadooda ka muuqato cumar nuur maxamed maalmo ka hor ayaa waxa uu ka soo barakacay deegaan ku dhow degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose waxaana uu v o a u sheegay in abaartu ay ka galaafatay labaatan neef oo ari ahi wuxuuna sidoo kale sheegay in isaga iyo afar caruura oo hooyadood ay geeriyootay ay soo gaareen deegaanka luglow ee waqooyiga magaalada kismaayo halkaasna uu kula nool yahay gabar isaga la dhalatay oo halkaasi caruur fara badan ku haysata
waa soo lugeeyey laba habeen laba maalin soo lugeynaya dagaagan qaamqaamaaka soo gudbay gabadhaana u imaaday saasa hadda meeshaan ku joogaa gabadha korsaarku ahayn alaabtiida dawaata meesha taala bilahi magiyo intaa waxaa kala kulma dhibaato badan waxaa ka jira male meeshaan qaxooti waay gabadhaan bishii marka waxaa iska siiya raashiin raashinkaas ay qaata iskala quutaa meesha iskala degan meeshaas iskala cunta iska baahi le laakiin iskaga noole waxa ilaahay uu soo iska cunaa ruqiya cali cabdi oo ka mida dadka barakacayaasha ahi misna maamada ah ayaa v o a u sheegtay in ay abaartu ku weyday boqol iyo labaatan neef oo ari ahi iyo konton neef oo lo ah waxaana hadda iyadaiyo caruur ay dhashay ay soo gaareen deegaanada waqooyiga magaalada kismaayo hase ahaatee dhibaato nololeed oo soo food saartay darteed waxa ay haatan ku nooshahay deegaanadaasi balse ma jirto cid ilaaya hadda garab qabatay waxaanay ka sheekaynaysaa saameynta abaartu ay ku reebtay iyo waxyaabaha ay haatan u baahan yihiin xaaladda nabadaan ku noolna alxamdulilah rabbilcaalamiin dad waxaan naha barakace oo xoolihii ka xumaadeen oo baahan oo adduun wax walbaba u baahan gurigaan u baahanna lacagaan u baahanna gurigaan u baahanna haa waxa noogu daran waxaa waaye hunguri iyo lacag guddoomiye ku-xigeenka hay-adda barakacayaasha jubbaland maxamed sheekh khadar ayaa dhankiisa sheegay in saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ay sii kordhayeen tirada dadka barakacayaasha ahi labadii isbuuc ee lasoo dhaafayna ay ku dhowaad kun qof ay soo gaareen waqooyiga magaalada kismaayo balse aanay u haynin gurmad ay la gaaraan dadkaasi si guudda waxaad ogtihiin dalku abaar buu ku jira xabal aad u adag buu ku jira marka dadku way barakacayaan maalin iyo habeenba barakucu labadii bilood iyo saddex bilood u dambeeyey wuu labalaamay xoog bay dadku u barakaceen dhinacan arboodyadii u dambeeyey labada afartii usbuucee u dambeysay dad kun ku dhow iyo magaalada galbeerkeedii iyo waqooyigeedaba ku soo barakacay xaaladda guudeed dee dhibaatay ka jirtana waa garan oo dad soo barakacay meeshay ku soo barakaceen horumar badan ka jirin tuulo ayadiiba iska eber biyo la'aana iskuul la'aana waxbarasho la'aana isbitaal la'aana ruux ku soo barakacay service intee dhan buu heli karaa iyo facility waa meel aadda xaaladdu waa adagta dadku runtii dhibaato guud baa iska jirta oo adag oo dee dalka kabi jirtay iyo geeska afrikaba maxamed sheekh khadar ayaa sidoo kale v o a u sheegay in marka ay booqdaan deegaanadaasi waqooyiga magaalada kismaayo ay kula kulmaan dadkii ugu badnaa ee barakacyaal ahi kuwaas oo qaarkood ay lug ku soo gaareen deegaanada waqooyiga magaalada kismaayo wuxuuna walaac ka muujiyey xaaladaha bani'aadinimo ee ay dadkan ku nool yihiin waqooyiga oo kale shalay annagaa tagnay maanta waanu tagno waan socnay ilaa iyo cabdilla meesha layidhaha buuliguud buuliguud markaanu tagnay waxaan og tagnay dad cusuba soo barakac oo agaas jamaama tuulooyin hoos taga ilaa afmadow agaasay ka soo barakeen kareetadooda bay wataan carruurta weelkaha ku wataan intii kareeta haysatayna kareetadii bay kusoo dhaqaaqeen intaan haysaninna way iska soo dhaqaaqeen oo carruurtii magacmaha la soo nin shalay aanu warsanayni wuxuu noo sheegay ilaa sideed dameeri iyo dibi iskuu jiro uu reeran hayay sideed wayna dhinteen wuxuu alaab soo saarta u waayey wuxuu kusoo dhaqaaqa waayey wuxuu carruurti kusoo rarta u waayey iska soo dhaqaaqeen wadadan buu iska soo buu yidhi iska soo qabtay lug ilaa ay meelahan dhexda markuu soo maraya gawaari ay soo qaadaan tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen meelo badan oo jubbaland ka mid ahi dadkii ugu badnaa oo xooluhu ay ka galaafteen abaaraha iyo sidoo kale beeraley beerahoodu u waayey in ay wax ka soo saaraan abaarta jirta awgeed ayaa ku soo qulqulayay duleedyada magaalada kismaayo inkastoo gurmadi la gaarsiiyey haddana ma ahan kuwo ku filan dadkaasi gurmadadan marka loo eego tirada dadka iyo dhibaatada nololeed ee soo food saartay aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
waayadan waxaa deegaano ka tirsan maamulada gobolka hiiraan iyo deegaanada kale ee galmudug ka socday howlgallo ka dhan ah al-shabaab maamulka galmudug ururka dhallinyaradiisa waxay sheegeen inay qayb ka yihiin abaabulka iyo dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab iyadoo guddoomiyaha maamulkaasi ee dhinaca dhallinyarada qaabilsan caruuse macalin maxamuud uu sheegay in ay kaalin weyn ka geysanayaan arrinta caawinta ciidanka iyo sidoo kale la dagaalanka kooxda al-shabaab gudoomiyaha aaniraade wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa wareystay guddoomiyaha waxaana ugu horeyn weydiiyey dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka socda iyo doorka dhallinyarada
aada umahadsan tahay cabdiwaaxid iyo idaacadda v o a dhammaanti waa salaamantihiin su-aal aada u fiican waaye horta dhalinyarada galmudug waxay kamid yihiin shacabka soomaaliyeed iyo khaasatan shacabka galmudug baahida iyo caqabada soo wajahadana way qeybay ka yihiin haddana sidoo kale qeyb ka yihiin gulufka oo shabaab looga hortegayo oo maaragtay deegaamada ay dhibaateeyeen dadkii shacabka ahaa ee barakacsheen ceelashiina ka gubeen goobihii isgaarsiinteena ay baaba-asheen in laga hortago arrintii abaabulkaasaan ku jirnaa qayban ka nahay ciidankana maaragtay waa dhiirigelinaa wixii aan heli karno haddee dhalinyaradu waxay tageen goobaho dhan waa tageen waxay geeyeen raashin waxay geeyeen maaragtay iyagu waa tageen difaaca qayb ka yihiin runtii aada iyo aadan usoo dhiiragelinay waayo dee dhalinyaradii oo dhana meesha jirta goobihii waxbarasha iyo suuladii iyo wixii dhammaan iyo goobihii caafimaadka dhammaantoodba wax dhibaata ku timid marka waana u tagnay waana soo qaybsanay dee dhibaatada ka jirta runtii waana abaabulnay oo meelo badan waxaa abaabul badanaa laga sameeyey gurmadna waa loo sameeyey guud ahaan dadka meesha degan iyo khaasatan ciidamada maaragtay difaaca oo musiiba dadka deegaanka maxaad ku barbar istaagteen dadka deegaanka iyo ciidamadaba
wallahi faa'ida oo hadday u baahan yihiin qayb kamida waa loo geeyey dhalinyarada waa geeyeen waxaa la tegay de markii koowaad oo difaaca u baahnaayeen dadka oo dhibaatada haysata oo dadka ay ay maaragtay soo dhibaatoobeen dadka gargaarka iyo maaragtay ka hortagaya kamid ahaayeen markii de deegaanka la difaacayeen dadkii difaacayay oo meesha tegay de anagii ugu horey waa tagnay madaxweynaha iyo dowladda iyo wax dhan meesha la tegay oo runtii marka runtii wax qayb kasta oooo loo qaban karay oo ama deegaanka lagu difaaci karay ama dadka dhibaataysan iyo ciidamadaba lagu garab istaagi karay waan samaynay haddana way socotaa abaabulkeediina waa socdaa meeshana way tagaana maalin walba waa waa la tagaa shalay ugu dambeydey maarsamage iyo camaa iyo sheeg oo xillada intaba waa maaragtay waxaa la gaarsiiyey deeq raashina dhalinyaraha gaarsiisay magaalooyin kala duwanayna ka qaadaan maalin walba marka runtii niyow gurmadkaasu insha allahu mana hakanaayo waana garab taagannahay waxaa dadka ugu horeeyaana nahay oo rabo inaan deegaanada ka xoreeyaan ururka nabadiidka al-shabaab caruus gudoomiye dhallinyaradaa tahay muddo deegaanadan waxaa gacanta ku haya maleeshiyada al-shabaab dhalinyarada ma u samaysaan wacyigelin ka dhan ah falalka xagjirka iyo ku biiritaanka kooxahan xagjiriinta ah
waa u samaynaa dee mar mar kastana waad gelinaa inta badan dee muddo oo adiga lix sana waxaa socotay in dadka dhalinyaradu ay kala soo qaxayeen dadka reeruhu ay kala soo qaxayeen waalidiintu dhalinyaradooda ay rabaan inay askareeyaan intii dee karaamkeena waxaan u samayn jirnay in oo goobaha waxbarashada la geeyo oo dadka hay-adaha lagala hadlo maaragtay si ay dadkaas waxbarasha u helaan tiiraya bixelaan maadaama ay dad dhibaataysan oo soo qaxay oo maaragtay isha goobahooda ilmihii la soo qaxay yihiin ilmihii laftirkooda waa u samaynay waxaan kaloo samaynay kuwa hadda dhiman oo dhibaatada ku dhacdana inaysan dhibaatadu aysan kusii baahin oo deegaamo kale kusii fidinaan qayb ka nahay waxaana laga shaqaynaya waxa weya maadaama mustaqbalka dad dalka oo dhan uu ku xiran yahay amniga iyo dowladnimadaba waxaan ka hortegaynaa dhibaatada ay u geysteen sababto dadkii ay dhibaatada u geysteen haddii tahay hooyooyinkii iyo ilmihii iyo maarata dadkii ay meesha geysteen waxbarasho la-aan caafimaad darro maaragtay islaamihii maaragtay xanuuno meesha la daala dhacayo hooyadii laanka isbitaaladii la xiray dhammaan waxaasoo dhan dhibaatadaas waxay kusoo laabanaysaa dadkao dhan marka si gooniya isi khaasa waa noo taabanaysaa waana wax wakti dheer soo socday laakiin hadda hadda wa waa soo dhaaftay intii dee dadkii waa la dhacay xoolihii o dhan waa maaragtay waa waa waa la dhaafiyey waxaa kaloo dhacay dee ceelashii dadkii lasoo iskuuladii la xiray goobihii o dhan maaragtay isha bartilmaameed laga dhigay marka waxaasoo dhan marka waa wax hadda cusub deegaanka oo ku cusub marka aadan ugu faraxsanahay in dadku ay si qaasa isku abaabuleen oo hadda sidii hore laga fiican yahay oo wacyigelintii iyo maaragtay hadaladii maaragtay iyo wakti laga shaynayo in dadkao dhan ay qaateen oo ay ogaadeen in qof gooniya oo ay asxaan u samaynayaan inaan la arag qof gooniya oo ay gaar ku yihiin inaan la arag dhibaatadooda ay taa mid baahsan oo gudahan soomaaliya oo dhan khaasatan reer galmudug maaragtay ay wada taabanaysa marka hadda qof yar iyo qof weynba waa loo wada taagan yahay runtii waana laga wada qayb qaadanaya insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa in dhibkooda in laga booda bogso doono
caruuse macalin maxamuud gudoomiyaha ururka dhalinyarada galmudug wuxuu u warramayey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq halkaad ka dhegeysanayseen waa idaacadda subaxnimo oo washington si toosa kaga imaaneysa jaamacadda hon international ee magaalada boorama ayaa waxaa dhawaantan ka qalin jibiyey dufcad ka mida dufcadaha jaamacaddaasi ay soo saarta waxaana dadka qalinjibiyey sanadkan la sheegay ee ay gabdhuhu yihiin kuwa ugu tirada badan marka la fiiriyo wiilasha sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha v o a ee gobolka awdal haashim sheekh cumar good jaamacadda hon international oo ka mida jaamacadaha ku yaala magaalada boorama ayaa xaflad u qabatay difcaddii toddobaad ee jaamacaddaasi ka qalinjabisa ardayda xafladda loo qabtay oo tiradoodu ay gaadhaysay boqol arday ayaa afar iyo toddobaatan ka mid ahi ay ahaayeen gabdho halka lix iyo labaatanka kalena ay ahaayeen wiilal sida ay idaacadda v o a ay u sheegtay guddoomiyaha guddiga jaamacadda bahje cumar maxamed maanta oo ay ahayd bishu sagaal qalinjabintaasi noo qabsoontay si fiicanna noogu qabsoontay tiimka maanta qalinjabiye waa tiimka imtixaanka combaresifka ee dibadda nooga yimaada dalka etoobiya waxay ahayeen toddobadii gruubkii dhammaantood ku baasgareeyey kuliyadaha maanta naga qalinjabinaya waxa weeyaan shan afar waa caafimaad hadda waxaa ku jirta kuliyad cusub oo liidershipka ah nambarka ardayda qalinjabinaysa waa boqol halka ay ka yihiin wiilashu labaatan iyo lix ay dumarkuna ka yihiin toddobaatan iyo afar sidoo kale imtixaanaadka qalinjabinta sanna dugsiyeedkan ee jaamacadda ayaa waxaa ugu sarreeyey gabdhaha ka qalinjabiyey jaamacaddan taas oo mas-uuliyiinta jaamacaddu ay sheegeen inay ku abaalmarin doonaan inay shaqaalaysiiyaan haa iminkana maanta waxba good newsa inay laba hablood iskoorkii wada xidheen oo aanu guddoonsiinna shahaado labadaa gabdhoodba jaamacaddu iyo cistaalkuba u baahan yihiin waxaana rajaynaynaa in ama ay sii wadan doonaan waxbarashadooda ama ay shaqaalaha ka mid noqon doonaan insha allah dhanka kale waxaa farxadda iyo shucuurtooda qalinjabinta ka hadlay qaar ka mida ardayda la guddoonsiiyey shahaadooyinka aqoonta ay ka qalinjabiyeen ee jaamacaddan hoon oo sanadkan kuliyad cusub oo lagu baranayo hogaaminta ay qaarkood ka qalinjabiyeen magacaygu habboon aadan bileh anigoo maanta qalinjabiyey dhigta jaamacadda hoon ka baxay kuliyadda murweferi waana ku faraxsanaa shucuurteeda lamana soo koobi karo ilaahay baana mahadda iskar aabbahaybo aad baan ugu mahad celinayaa uuna u mahadsan yahay waa isagoo farxaddeeda igala soo qayb galay ilaahay baana mahaddaas kale isagoo nabad qaba ilaahay ii keenay magacaygu cabdiqani xasan cali really maanta shucuurteeda farxaddeeda lama soo koobi karo waxaan ka baxay kuliyadda diploma leadership and management waxaanan aad ugu faraxsanahay wakhtiga dheer iyo juhdiga dheer macallimiinteeduna soo geliyeen waxaanan aad halkan uga mahadnaqayaa waalidiinteyda hooyada iyo aabbahay aanad uga mahad celinaya marka labaadna macallimiinteeda oan leeyahay jasaaka allahu khayr ilaa khayr jasaaha idinka siiyo aad ba mahadsantihiin kolley hadal badan maqan qaraya farxadda ka tamaatay waa mahadsantihiin bismillahi raxmaan raxiim anigoo magacaygu yaa cabdixafiid cara daahir kana mid ardayda maanta ka qalinjabisay jaamacadda hon international university ahna difcadii toddobaad waxaan xusi lahaa un inaan nahay annagu kuliyad ka qalinjabinay kuliyadda loo yaqaano leadership and management oo ah mid aan odhan karo waa mid haan ka jirinba geyga somalilan iyo geyga soomaalida o dhan waxaan halkan baa uga dirayaa dhammaan cid ay khusayso hogaaminta oo aan leeyahay ardayda maanta hoon ka qalinjabisay hogaaminta baratay fiiro gaar ah loo yeesho salam alaikum wxmatu barkatu tirada aad ku barateen hogaaminta ee kuliyaddan aad ka baxdeen imsay dhan tahay annagu runa xaqiiqatan waxaan dhigan jirnay xilliyo aad u faraadag dadkoo maxaan ku dhahday awoodi kari waayana dhigtaan awgeed waayo kuliyaddu waxay u baahnayd qofku laba jaamacad buu isku wadayaa imtixaan baa imtixaan kusoo haagayaa xiisad baa xiisad kusoo haagaysa saa laajigeed annagoo shan iyo labaatan sana waxaan ku soo ururnay inaan noqono toddoba qof oon la imanay hal adayg karti iyo maxaan ku dhahay isku duubnaan salamu alaikum wxmatu barkatu aad masan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan waan salaamay bulshaweynta magacaygu cabdillahi sheekh ibrahim sheekh maxamed oo dhigta kuliyadda leadership and management diploma ee jaamacadda hon university markaa waxaan u mahadnaqaya dhammaan waalidiinteedii iyo macallimiinteeda khaasatan macallinkii dhinka noo ahaa cabdiq xasan cawaale ayaan aad ugu mahadnaqaya oo wakhti adagna geliyey oo markaas insha allahu tacala waxaan maanta aad baan u faraxsannahay qaybtaan ka qalan jabinay diblomtaas oo ku cusub geyiga soomaaliyeed maxamed cabdi ismaaciil oo ah gudoomiyaha jaamacadda hoon international ayaa isagu tilmaamay in loo baahan yahay inay jaamacadaha wadanku sameeyaan cilmi baadhisyo la xidhiidha dhibaatooyinka ka jira dalka iyo sida wax looga qaban karo qalabkeenu wuxuu u baahan yahay cilmi baaris aad u ballaaran oo taabanaysa dhammaan nolosheeda oo khayraadkeeda taabanaya oo biyaheeda taabanaya oo badeeda taabanaya oo mashaakilkeeda oo dhan dhammaan dad xaliyaya taasina la heli maayo haddii aynan ahaan saddex shay laysla heli aqoonta jaamacadaha iyo aqoonyahanka oo laga rabo aqoontii cilmibaaristii xafiisyada ay fooseyso oo boolisgii oo national graankii wasaaradda balaanka ugu horeyso iyo fankii fambixiyaasha saddexda haddii laisla helo mashaakil kasta oo qalabku leeyahay way macalin kartaa xagga aqoonta markay noqoto wixii inaga aqoon dhaafiisan baartanelis baa jira aqoonyaha kala duwan baa jira sidaa daraaddeed waxaan soo jeedin lahaa in ama jaamacadaha xarumaha inta badan cilmibaarista la xoojiyo laga taageero ama national national sitaga sameeyo satarkaasi waxaan filayaa wuxuu keeni lahaa waxyaal badan oo tiki tanki ah oo fikir mashaakilaadkeeda kala duwan xalin lahaa jaamacaddan hoon international ayaa iyadoo ah jaamacad laga leeyahay dalka etoobiya oo laama ku leh somalilan sida boorama waxaana inta badan xoogga saaraan kuliyadaha caafimaadka la xidhiidha kuwaas oo ay dhallinyaro u badan gabdho ay sannad walba ka qalin jabiyaan haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad buu mahadsan yahay haashim dhegeystayaal markanna ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha
tartankan oo lagu maamuusayey afartan sano guuradii ka soo wareegatay markii waqooyiga maraykanka ay ka bilowdeen ciyaaraha soomaalida ayaa waxaa ka qayb galay kooxo ka kala yimid maraykanka iyo kanada ciyaartii kama dambaysta ahidna waxaa isaga horyimid kooxda ka socota magaalada toronto ee dalka canada iyo kooxda ka socota boston massachusetts labadan kooxood ayaa kama dambaystai ciyaarta waxa ay ku dhammaatay finaalihii saddex iyo saddex markaas ayay rigoorooyin waxay guusha ku raacday kooxda boston oo ku guuleystay koobkan muddo kadib liibaan maxamed cali oo ka socday kooxda boston oo tartanka ku guuleystay ayaa dareenkiisa nala wadaagay kadib guushii kooxdiisa boston ay gaartay maasha allah ilahay baa mahaddaas u dhan iskale nagu sugay inaan koobka qaadno guulo fara badan isdaba joogna aan ku gaarnay ragaa naga inaysan oo dhaladay oo from canada ah oo ciyaaray toronto ka yimid aan koobkii ka hanalnay maasha allah ayagana noo haneeyeen sida quruxda badan aan ku kala qaadanay waan ku faraxsannahay haddaanna reer booston shaqaan naga goyno shaqadiina waanu qabanaa dabcan jecelnahay waxaan u soo baxnay waanu ka midho dhalanay guryihiina waanu gaarnay xaqiiqatan anwar taabit waa tababaraha kooxda toronto ka socotay waana sidoo kale tababare ciyaartooyda da'yar ee reer toronto ee soomaalida ah halkaas oo uu sheegay in uu ku guuleystay in iskuul waxbarasho uu u helo qaar ka mid ah ardada ee ciyaartooyda kubadda cagta uu soo saaro kuwaas wax ka barta qaarkood jaamacadaha waddankan maraykanka waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay ka qaybgalka tartankan oo muddo dheer ay soo wadeen horta maasha allah labada tiimba ciyaaro ciyaaro aad wanaagsan ay soo bandhigeen sida u aragtaan ciyaarta waxay ku dhammaatay barbandhac saddex iyo saddex rigooro mar hadday gaartana maxaa waaye kubadda balaag iyo wide waaye nasiibkan ayagaa raacay laakiin bowlin may naaga badiniyay annagoo tabardaro iska jirtay iyo shacabka waxoogaa nugu yar cabdiraxmaan cabdulaahi labaatan oo ka mid ah qabanqaabayaasha tartanka ee kooxda d c ka socotay ayaa waxa uu sheegay in tartankan ujeedka ugu weyn uu yahay isdhexgalka bulshada iyo in ciyaartooydii hore ee xulka qaranka soomaaliya iyo kooxihii waaweyne ee dalka soo maray ay iska warqabaan isagoo sheegay inuu doonayo in hadda wixii ka dambeeya ay jiilka kale ee cusub soo koray ay ku wareejiyaan tartamada noocan oo kale ah diraynana waxa waaye aanu leenaha aan tusino tusaalena u noqono dhallinyarada yaryar ee soo koray berito inaanu u noqono tusaale fiican aasaaskeenunu hadda wuxuu maaragtaa gaaray ilaa iyo afartan sano dad maaragtaa de wada ciyaara inaanu ahayn dhallinyarada yareerkana inay ogaadaan in maaragtaa de wixii la bilaabo laga guul gaari karo munaasabad lagu soo xirayay tartanka oo ka dhacday gobolka virginia ee duleedka washington ayaa waxaa ka qayb galay ciyaartooydii hore siyaasiyiin waxgarad iyo dadka soomaaliyeed ee magaca ku leh kubadda cagta oo uu ka mid yahay cali gurey
waa tahay dhegeystayaal markan dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaa waxaad kusoo dhawaataan heestan fanaanada aamina cabdulaahi ayaa ku luuqaynaysa
weligeeda duunyada wakhtiga qof saacida midna waayaha xidha labadaasi waxaan hayay halooga waayo waa nin iyo waagi weligeeda duunyada wakhtiga qof saacida midna waayaha xidha labadaasi waxaan hayay hora looga waayo waa nin iyo waagi aniguna wisisiga waxaa waydan lahaya igu wacan waxyeelada wiishbayda sara kacay aniguna wisisiga waxaa waydan lahaya igu wacan waxyeelada wiishbayda sara kacay caashaqu wadaad male wada loowna kuma hadhooy waan waana kala tageen caashaqu wadaad male wada loowna kuma hadhooy waan waana kala tageen waxbahay dabiiciga awidka aan isaragne waxbahay dabiiciga awidka aan webi bayda sara tegay wadadiina ka aanbaday sida weel dalooshaday biyo looga wabiya waanadu idhaaftaa cudimada wanaagsani webi bayda sara tegay wadadiina ka aanbaday sida weel dalooshaday biyo looga wabiya waanadu idhaafta culimada wanaagsani cama iyo wateniyo walduxaa
aamin cabdulaahi ayaa heesaas ku luuqaynaysay gabagabayaynu ahayd idaacaddeenna subaxnimo anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo kooda iyo barka duurnimo intaan hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
wateniyo walduxaatiyo idin hadda igu wareejaan walbahaarku imaadhigo caashaqu wadaad male wala loowna kuma hadhooy waan waana kala tagin caashaqu wadaad male wala loowna kuma hadhooy waan waana kala tagin waxbahay dabiibina awedka aan isaragne waxbahay